galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington
waa maalin arbaca ah bisha sebteembarna waa labaatan sanadka laba kun toddoba iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ahaa caashi ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah ciidamada kenya oo isaga baxay magaalada baardheere iyo maamulka gobolka gedo oo sheegay inay tallaabadaasi la yaab ku noqotay annagu ka maamul gool ahaan wax ogeysiin ah ama qaabkay u baxayaan oo ay nagala tashteen ma jirto shakhsiyan anoo guddoomi ku-xeen gobolka ahaa hadda saacadda hadda aan kula hadlahay ku sugnaa degmada baardheere tale ay naga weydiiyeen ma lahan
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan qarax ka dhacay magaalada muqdisho maanta oo geystay khasaare nafeed
waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaajaa gacalkay ha baaba'o anna gaadis baanahay jadariya isyeelyeel ubadkaagu ha u go'o guryahaagii oo maqan hadba garax qaba u sugo daraadlaawayaalow gobonnimadu maahe
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
waxaa sii kordhaya dadkii ku dhintay dhulgariirkii xooganaa ee ku dhuftay magaalada mexico city ee waddanka mexico kaas oo cabirkiisu ahaa toddoba dhibic hal magnitude waxaana dhimashadu ay maraysaa laba boqol toddobiyo toban halka tiro kale oo aan la aqoonna ay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha madaxa hay-adda difaaca rayidka mexico louis philip buente ayaa twitterkiisa ku sheegay in lix iyo siddeetan dhimasho laga soo sheegay mexico city halka kow iyo toddobaatan kalena ay ku dhinteen gobolka morales iyo tiro kale oo ay ku dhinteen meelo kale madaxweynaha waddankaasi enrique bienieto ayaa booqday iskuul ku yaala caasimadda waddankaasi kaasoo dumay intii uu socday dhulgariirka wasaaradda waxbarashada ayaa sheegtay in iskuulka ay ku dhinteen shan iyo labaatan ruux kow iyo toban kalena lasoo badbaadiyey halka soddon kalena la laayahay madaxweyne beninyeto ayaa sheegay in ay muhiimadda saari doonaan sidii dadka burburka hoostiisa ku jiro loo soo badbaadin lahaa kuwa waxyeeloobayna wax loogu qaban lahaa
booliska dalka britain ayaa sheegay inay soo xireen laba nin oo kale oo lala xiriirinayo weerarkii bambaano ee toddobaadkii hore ka dhacay xarunta tareenada london halkaasoo ay ku dhaawacmeen soddon qof mas-uuliyiinta britain ayaa sheegay in dadka la xiray ay kala yihiin nin siddeed iyo afartan jir ah iyo mid kale oo soddon sano jira kuwaasoo ku noola magaalada newport ee gobolka welis islamarkaana waxa ay boolisku shalay ka soo xireen nin kale waxaana baaritaano lagu hayay lambarka iyo ciwaanada ay deganaayeen raggani maanta lasoo qabto ilaa iyo shalay booliska london ayaa war qoraal ah waxay ku sheegeen in ragganna loo haysto inay ku lug lahaayeen weerarkii bambaano isku geyn shan rag ah ayaa ilaa iyo hadda loo qabtay qaraxyadan
isbahaysiga uu hogaamiyey maraykanka ayaa sheegay in ciidamada ruushka uu taageero ee siiriya ay ka gudbeen webiga uvrets ee daarul zuur halkaas oo ay isku dayayaan inay qabsadaan magaaladaasi arrintaas ayaa loo arkaa inay iska horimaad ka dhex dhalin karayso maleeshiyaadka maraykanka uu taageero bariga magaaladaasi ku sugan cornel ryan delen ayaa v o a u sheegay in ay xaqiijin karaan in ciidamadaasi ay ka gudbeen webiga waxau ryan intaasi ku daray in ciidamadaasi ay gurmad xagga cirka ay ka helayaan ruushka si ay u qabsadaan deegaanka daaruzuur dhanka kale ciidamada maraykanka uu taageero ee ciidamada dimuqraadiyadda syriya ayaa howlgallo ka bilaabay bariga magaalada halkaasina waxay ugu suura gashay inay ku qabsadaan dhul saddex boqol kilomitr square ah
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan ciidamada militariga dalka kenya ee ka howlgelayay magaalada baardheere ee gobolka gedo ayaa halkaasi isaga baxay saaka iyagoo u dhaqaaqay dhinaca xuduudda ciidamada etoobiya iyo kuwa soomaaliya ayaa xilligan ku haray magaalada baardheere maamulka gobolka gado ayaa sheegay inaysan waxba kala soconin bixitaanka oo aan lagu wargelinin haaruun macruuf ayaa bixitaanka ciidankan waxa uu ka waraystay gudoomiye ku-xigeenka gobolka gado sheekh maxamed xuseen alqaadi ciidamada kenya waxay qeyb ka ahaayeen ciidamada amisom ee difaaca ka hayo gobolka gado gaar ahaan degmada baardheere kabixitaanka ay ka baxeen maantana annagu ka maamul gobol ahaan wax ogeysiin ah ama qaabkay u baxayaan oo ay nagala tashteen ma jirto shaksiyan anoo guddoomiye ku-xigeen gobolka ahaa hadda saacadda hadda aan kula hadlayo ku sugnaa degmada baardheere marka xaaladda hadda ay u baxeen iyo howlahaasna wax ku saabsan oo hadda tale ay naga weydiiyeen ma lahan dabcanna waxaan isleeyahay waa talo iyo go-aano madaxdooda ka sarreysay ay siisay bay ku baxeen marka waxaan isleeyahay marka howlgal howlgallada uun gobolka ka mid ah inay fulin doonaanna waa laga yaabaa marka kolley hadda way baxeen meel ay ku wajahan yihiin iyo meel ay ka howlgeli doonaanna wax anagu hadda nagala soo siiyay ma jiraan imisadii bay ka baxeen oy dhammaystiranka bixitaankooda magaalada baardheere magaalada baardheere waxay ka baxeen kow iyo tobankii aroornimo xilliga salaada subax la tukanayay bay maaragtay magaalada ka baxeen magaaladana waxay ka deganaayeen difaaca siddeed kilomitr meel u jirta bay difaac ka lahaayeen dhanka galbeed marka xitaa qaabkay u baxayeen haddii ay nagala tashan lahaayeen ama ay noo sheegi lahaayeen wax badan baan ka caawin lahayn xitaa qalab bay oga tageen xeradii ay ka tageen oo ay ka mid tahay gaari booyad ah booyadda nooca biyaha lagu dhaansado oo xitaa si aan wanaagsanayn ay sameeyeen oo marka hadda booyaddii annagaa soo qaadnay oo hadda magaaladay taallaa ciidamada ayaa gacanta ku hayo dabcan sida degdegta leh oo maamulka iyo mas-uuliyiinta halkan joogo aysan talo u weydiin ma garanayo siday waxa kusoo kordhay ciidamada amisom oo halkan degan oo ethoobiya oo saaka aan shir halkaa ku wada qaadanay garoonka diyaaradda iyaga naftarkooda waxay noo sheegeen wax ogeysiina inaysan soo siinin bay iyaga naftarkooda noo sheegeen oo nabad ilaalinta halkaa u joogo waa gartay waxaad ka hadashay booyadiina meesha uga tegeen xaaladda booyadda uga tegeen oo aanad u bogin siday ahayd sidoo kale saldhigga xaalad sidee uga tegeen saldhiggu ay deganaayeen waxay ahayd bar maaragtay difaac ah haddii tegitaankooda ay tala naga weydiin lahaayeen ama ayna ogeysin lahaayeen xitaa difaacaas iyo qaabkii maaragtay loo habayn lahaa baan ka wada tashan lahayn gaariga ciidanka ah oo maaragtay buyad halkan ay uga tageen oo weliba si aan wanaagsanayn ay uga tageen naftarkeeda sidaas maysan noqdeen maxaad ka wadaa si aan wanaagsanayn waxaan ka wadaa gaariga markii ay ka tegayeen dab bay ku daareen annaga ayaa xitaa ay nagu wareejin lahaayeen gaari cilad ku jirta haddii uu yahay sida hadda aan usoo qaadnay oo aan u keennay xarumaha ciidanka ayaan usoo qaadi lahayn marka difaaci naftarkiisa qaabkii ciidan loogu wareejin lahaa ama qaabkii maaragtay loo masixi lahaa difaac baa halkaa ka wadanaata rajeeya intaba tala nagama aysan weydin laakiin markii hadda tallala-aantaas ay dhacday annaga ka maamul ahaan maamulka degmada iyo kan gobolka oo anigu halkaan aan u joogo iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in difaaci asaga ahaa la buuxiyo ama meelihii qalabkii looga tagay degmada lagu soo simo howlahaas oo dhan hadda annaga ayaa la wareegnay waa la qabtay ciidamada halkaa joogayna dhankaa difaaca ay ka baneeyeenna waxaan u samaynay ciidamo deg deg difaac uga galo halkii asaga ahaa oo dhankaas magaalada in laga difaaco haddana xaaladda magaalada guud ahaan dhinacyadeeda oo dhan difaaceeda waa u dhamaystiran yahay wax dhibaato ahna kama jiraan waa gartay laakiin haddii aada joogto baar dheere sida adii sheegtay ciidamadan kenya waxay diyaargarow ku jireen ilaa shalay oo dadku ay u jeedeen magaalada oo inoo sheegeen inay alaabtooda iyo qalabkooda raranayeen marka idinku dareen idinma gelin miya ma dhahdeen war xaggeed u socotaa nimayo
barnaamijkaas shalay waa warbixin baan ka haynay in diyaargarow uu jiray aniga naftarkayga korneelka ciidamada xukumay su-aalay barnaamijka asaga ah qaabkay wax u jiraan maxaa idinku soo kordhay wuxuuna igu jawaabay amar waxaana la siiyey in aan diyaargarowno howlgal u diyaargarowno in aan guurayno iyo inaan howlgallo dagaal aan soo fulinayna midna war uma hayno intaasu iigu jawaabay marka laakiin xaqiiqada rasmiga ah imuusan sheegin marka waxa kaloon maqlaynaa oo nagu maqaalo ah ciidamo soomaali ah oo gacan saar ay lahaayeen ciidamada kenya inay la baxeen oo ay raaceen ma jirta arrintaasi ciidama ay wada socdeen ooy soo wada howlgaleen oo urur ah baa jira ciidamadaasna qeybna difaaci bay joogaan oo degmadii bay wax ka difaacayaan qeyb hawsha ay aadeen iyo maaragtay safarkooda kala qeyb galayna intaasba way isugu jiraan ciidankan soomaalida ma dhahdeen idinka waddankiina weeye baardheere waa magaaladiinii jooga ciidamada kenya hadday howlgal aadayaan haddii ay waddankooda ku laabanayaan amarka lasoo siiyey iyagaa lasoo siiyey laakiin ciidamada soomaalida lama soo siin idinku amar ma siiseen inay joogaan oo aysan ka tegin magaalada ciidamadan waa ciidamadii ilaa xuduudda kenya iyo gudaha ay iskala soo howlgalayeen oo cadowga dalka ay iska wada difaacayeen marka dabcan hadda amarada la siinayana ama safarka ay ku baxeen isma lihin inay gudaha kenya hadda ay aadayaan dabcan meel uun cadowga meelaha uu jooga ka mid ah inay ka howlgeli doonaan bay u baxayaan laakiin ciidamo wadankooda u socdo ma ay raacayaan marka howlgallada gobolka ka socda qeyb ka mid ah bay qeyb ka ahaan doonaan haddii ala waa gartay laakiin ciidamadan soomaalidu ma kenya ka amar qaataan mise soomaaliya
ciidamada taliya ciidan bay leeyihiin taliyaha ciidanka oo genaraal cabaas ah guutada ciidankaas uu hoos tago hadda aan ka hadlayno guud koowaad baa la yidhahdaa waxaana taliya u ah nin la yidhahdo genaraal cabaas asagii dowladda kenyana wada shaqeyn bay leeyihiin asaga naftirkiisa hadda wuxuu ku sugan yahay gudaha kenya marka waa shaqo asaga uu wax ka og yahay ama ay wada qaybsadeen bay ay ku socdaan laakiin ma aha ciidan asagu fawda amase go-aan kenya ay leedahay ku baxay dabcan inuusan ahayn baan anagu hadda ayaan ka warqabnaa kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka gado sheekh maxamed xuseen alqaadi oo khadka teleefoonka ugu warramayey haaruun macruuf
galab wanaagsan halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay kadib markii miino loogu xiray gaari ay dadkaasi wateen oo ku qarxayna aagaarka xaafadda maanabolio gaariga ayaa ku sii jiday garoonka diyuuradaha halkaasoo la sheegay inuu ka shaqayn jiray qofka gaariga ku geeriyooday ibraahim xasan daandure ayaa dhacdadaani ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka degmada shibis maxamed xasan maxamuud baabuurkaas waxaa watay nin muwaadin soomaaliyeeda oo ka tirsan bulshada reer shibis laakiin soonka uu ku qarxay waa degmada boondheere meel dhexdeed ah waa qaraxyadii dadka baabuurta loogu dhejinayay ayuu ahaa qofka baabuur ku dhinta magaciis abuu sheikh saarxaalna ah haye degmada shibis ayuu ka tirsanaa muxuu ka qaban jira degmada madaxa sharaxleyda degmada u ahay wuxuuna ka shaqaynayay erebort marka bal baabuurka iga waran see wax loogu xiray siduu qarax u dhacay maalmaha wixii socday oo kursiga hoostiisa baasho lagu dhejinaayo aheyd miinado lagu dhejinaayay isagoo maraayo isgoyska maanabolia dhinaca boondheer markuu u dhaafay boqol mitir ku dhowaad ayuu baabuurkii kursiga wixii ugu dheganaaya ku qarxay isaga ayaa ku dhintay wiil la socdayna wuu ku dhaawacmay oo asne dadka uu iska iska hore isaga raaco jidka ka qaadiyey marka allah unaxariista abuu waktigiisaa meesha ku ekaay xaas ma lahaa xaasuu lahay caruuruu lahay waa nin weyn u ahay afartan laba jir ah sababta ee keentay in baabuurka qarax loogu xiro maxaa la dhihi karaa wallaahi waa un hadda wax gooniya oon anaga ognaa ma jirto maxaa la dhahay guddoomiyaha sharaxleyda degmada u ahay aroosyaduu sharaxa ka tumi jiray meelaha deegaanku ka tumi jiray degmada haddii ay xaflada qabto imaan jiro sharaxa ka tumi jiray marka hadda wax gooniyon ka ognaa ma jirto waa un amar alle iyo kole wax hadda cadoo sheegi kara ma jirto wax aada uga naxsanaa waaye waxau ahay nin muwaadin soomaaliyeeda in iska xoogsataa oo ilmihiisa uxamaasho marka wax aan la yaabna waa anaga waaba la yaabana in abuu wax baabuur loogu xiro taas waxay nala tahay wax fajcis ah meeqa caruur u dhale wallaahi caruurtiisa rikoobkeeda korka ma hayo balse caruur caruur badan oo dhala maasha
gudoomiye ku-xigeenka degmada shibis maxamed xasan maxamuud ayuu kaasi ahaa wuxuuna ka hadlayey qarax ka dhacay xaafadda maanabool iyo magaalada muqdisho oo qof ku dhintay mid kalena la sheegay in gaarigu la saarna ha yeeshee uusan halkaasi wax dhibaato ay ka soo gaarin ibraahim xasan daandure ayuuna la hadlayay gudoomiye ku-xigeenka
subax walba kuwaa barisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
mar kale galab wanaagsan wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee puntland cabdirashiid maxamed xirsi ayaa sheegay in maamulka ay mamnuuceen in aan muddo laba sano ah laga kalluumaysan karin kalluunka nooca lagu magacaabo indhabuurka oo uu sheegay in hilibkiisa aan la isticmaalin balse beerka oo keliya ay ganacsatada iibiso wasiirka oo shir jaraa-id qabtay ayaa sheegay in kalluunkan uu ku qaangaaro muddo shan iyo toban sano ah taasina ay muujinayso in tarankiisu yaryahay loona baahan yahay in la ilaaliyo waxaa kaloo uu wasiirku sheegay in kalluumaysatada dhibaato ay u geystaan gaadiidka sida sharci darrada ah uga kalluumaystaa xeebta puntland waxaana uu sheegay inay dhowaan qaadi doonaan tallaabo ay kaga hortegayaan cabashooyinka kalluumaysatada warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyaha v o a faadimo yaasiin jaamac
v o iyo faadumo yaasin waa idin salaamayaa safarkaygu wuxuu ku saabsan yahay mashruuc ayaga caafimaadka la yidhaaho caafimaadka asaasiga oo bulshada hoose oo dhan in la gaarsiiyo ah mashruuc ballaaran oo health post m c h iyo ilaa health center ah wixii isbitaalla ka hooseeya ilaa labadii sano lasoo dhaafay laba boqol iyo konton iyo kow bay marayaan xarumahaas cusub oo aanu waxna howlgelin iyagoo fadhiyey waxna aanu soo furray gobollada badidooda waanu ka furray mashruucan waxa uu yahay saddex xarumood oo ku jira gobolka bari oo midoo aan shalay soo furo ahayd kobdhexaad midna ay tahay maanta midaan furray oo ah timirshe heela center midda kalena ay noqon doonto gobolka gardafo xarun ka tirsan oo la yaraha murcanyo aad baan ugu faraxsannahay in dadku ay helaan adeeg u dhow oo laamigii ka soo degay waxaanu aad ugaga mahad celinaynaa waxgaradka iyo isimada iyo odayaa cuqaasha iyo dadka wax ku orgajaaliyada degaanada labadaa degaan qaybta ay ka qaateen dhismayaasha xarumahaas wasaaradduna adeegii iyo mashaaraadkii saddexda sano soo socota ay maxaan ku rahday usoo diyaariso ay bannaanka u taalo iminka waxaynu joognaa magaalada timirsheaynu joognaa dhowaan meel aan sidaa uga fogeyn ceelka il ayaa waxa ku sumoobay dad biyo wax ku noqday ay cabeen dadka wax ku yeeloobay haddii aad noo tira koobto maadaama ata wasiirka caafimaadka iyo kuwa ku dhintay iyo natiijada kasoo baxday baaritaanka ceelka horta tirooyin kala duduwan baa la sheega anagu nambarka waxaanu ka qaadanaa isbitaalka dhimashada intaan noo sheegay runtii waa afar bay ahayd dabadeed waxaan maqlaynaa waa toban iyo waa saddex iyo toban iyo waa siddeed iyo toban iyo baanu maqlaynaa waxay ahaayeen ilaa labaataneeya dadka maxaan ku rahday wax ku yeeloobay waad garanaysaanoo xilli jilaal markii lagu jiro ceelal iska furan oo wax walba gelayaan oo bahal dugaagii iyo maxaan ku rahday iyo biyihii ku noqonayay ay lacabayo laba sidoodba u imaan kartaayo sunta waxay noqon kartaa ama wax jeermi ka yimi oo waxyaalahaas ku daadanayo ama bahalada ka cabaya amase maxaan ku rahdaa wax kemikaalisa oo dhagxan buu ceelashu ku dhex yaallaye waxyaala kemikaalisa jiro sida arsenic iyo waxyaala noocaasa baa dhacda mararka qaarkood ceelka inta la cabi jiray soomaalidu waa biir bay iska tirahdaa laakiin biirtu waa waxaasoo isbiirsaday ama kemikaal waxa ama wax microba ma baarteen oo mawdi dhantiin caafimaad sideedaba markii wax dilaacaan cudur dilaaco waxa ugu horreeya ulmaha waxa weeye sidii loo xakamayn lahaa ceelka inaanu xirro inaan dad kale ka cabin isla markiiba tiimam isku shuban iyo soonaha ay timasha ka tirsan tahay ku jiray baanu usoo leexinay wixii lasoo qaadanay dad dadka dhimashada waxaa keenay emergencygu markuu dhac waxaa rabaa isla markii in la keeno waa lala dahay tobaneeyo beri ba arrintaanu socotay marka annagu aan soo gaarayso macnaa cid ka warhaysay ma jirin xakamaynta aanu samaynana ilah mahaddi waxay keentay in ay joogsato jiradii iyo iyo iyo dhimashadiiba ceelkii waa baaray midu waa microbuska microbuska waxa la yiraha waa jeermiga baanu baaray waxaa lasoo saaray in jeermi badan oo biyahaas aysan ku habboonayn in la cabo inay ku jireen baa shay baarku soo saaray qaybta chemicalska weli rasaltigeeda waa naga maqan tahay sababta waxaan rabnaa expertiso toxicology waxa la yiraha inaan la raadsano shaybaara dadka deegaanku waxay ku guuleysteen inay dhisaan goob caafimaad qalabka caafimaadka qayb ka mida ay diyaariyaan isku tashadaan idinka wasaarad ahaan maxaad ku deeqdeen anagu qalabka maanta yaallay daawadii meesha yaallay annagaa kasoo raray xarunta dhexe keennay kuwa kalena waa usoo socdaan maanta furitaanka ay tahay laakiin de saddexda sano soo socota sabalaayga meeshaas u baahan tahay waxay adeega ay u baahan tahay daawaha ama qalab ahaa wasaaradda leh waana bilaabatay oo dee gobolba ka tirsan tahay oo daawada saddex saddex bilood baa loo soo gudbiyaa gobolka markaa soo gudbinaya markii xarunta dhexe iyo iyo hay-adda gacanta ku hayso safe children ay soo gudbiso haddii rabbi idmo hadda way u taallaa daawadii lagu furi lahaa laakiin way soconaysaa waa saddex sanadood wax soconaysa adeegyada caafimaad ee halkan laga heli doonaa maxay noqon doonaa adeegyada for example waxa ugu weyn waxa weeyaan wax basica horta waa qofku waa inuu haddii nabar yar gaaro iyo haddii jiro yarto haddii shuban yimaado in maxaan ku rahdaa cidda ugu horreysay oo xarunta koowaad qaabili lahayd waa inay jirtaa waxaa badi waxaa lagu xakamayn karaa xarunta tan wixii emergency weyn baa maxaan ku rahdaa meel kale loo diraa laakiin waxa weyn oo soo siyaadin doonto waxa weeye waxaad maqashaan soomaaliya waxaa ku badan hooyada iyo ilmaha oo hooyada imulraacday waxay meeshaan yeelan doontaa xarun lagu dhaliyo hooyooyinka sariirihii waad arkaysa delivery bedski waxay looran jiray sariiraha wax lagu muuliyo inay meesha yimaadeen waxaa loo qaatay dad xirfadaya xirfadlayaal oo imtixaan ku yimi maaha hooyadii iska traditionalka aan qofku garanayn dhibta jirta
kaasi waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka puntland cabdinaasir cismaan nacuuke waxa uu waramayey wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac waxaana ay ka wareysanaysay mas-uuliyiinta puntland oo sheegay inay gurmad caafimaad gaarsiiyeen deegaanka layihahda timirshe oo dhowaana dad rayid ahi ay ku sumoobeen biyo ceel oo halkaasi ku yaala waxaa dhegeystayaal naga xusuusinaa in warbixinta ku saabsan arinta kalluumaysiga inaad iyadana idaacadayga soo socda aad ku maqli doontaan
qaadiyaasha maxkamadda sare ee kenya ayaa faahfaahin ka bixiyey maanta go-aankii ay hore u gaareen ee ay ku baabi'iyeen natiijadii doorashadii kenya ka dhacday sideedii agost waxay sheegeen garsoorayaashu in khaladaadka ay lahaayeen guddiga doorashada oo ku dhawaaqay natiijada keliya iyagoo oo markaasi isku halleeyey kaararkii natiijooyinka soo gudbiyey oo aanay jirin habab kale oo markaa markhaati kacayay in natiijadu ay sidaasi u dhacday warbixintan waxaa magaalada nairobi ka soo diray waryahayaga yaasiin ciise wardheere maxkamadda sare ee waddanka kenya ayaa maanta soo dhammaystirtay go-aankii ay ku joojisay kowdii sebtembar guushii uu ku guulaystay madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta doorashadii bisha agas sideedeedii ka dhacday dalka kenya waxaana ay ku tilmaantay maxkamaddu doorashadu inaanay ahayn mid layska dhex arki karo maantay oo arbaca ah ayaa maxkamadda sare waxa ay soo saartay go-aankii dhammaystirnaa ee doorashadii bisha agost iyagoo markaasi xubnaha saddexdaa ee guddoonka sare ee maxkamaddu ay isku raaceen in ay ahaayeen qodobada ay xiganayeen kuwa dastuurka waddanka kenya waafaqsan maxkamadda horteeda ayaa booliisku waxa ay ku kala cayriyeen qaar ka mid a taageerayaasha isbahaysiga talada hayo jubilee iyo kuwa mucaaradka ee hogaamiye raila odinga ee nasa garsooraha la yidhaahdo filomina wilu oo ka mid ahayd saddexdii garsoore ee iyagu soo dhoweeyey dacwaddii uu soo gudbiyey raila odinga oo mucaaradka hogaamiya ee markaasi lagu horjoogsaday guushii madaxweyne uhuru kenyatta uu ku guulaystay ayaa waxay sheegtay inay sababaysay arrintaasi oo ay sheegtay inay ahayd doorashadu mid aan la xaqiijin karin marka la eego dastuurka waddanka kenya waaxdiisa saddex iyo siddeetanaad ee qodobka doorashooyinka door bideen ama ay doorteenba inay doorashada ay baabi'iyaan mrs milo waxaa kaloo intaasi ay ku dartay in golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee i b c ay diideen amar go-aanka maxkamadda ka soo baxay oo sideed iyo labaatankii bisha agost looga dalbanayay in ay furaan kombyuutarada si loo xaqiijiyo qaabka ay tirintuu socotay qaabka doorashooyinka waddanka kenya waxa uu ku salaysnaa laba boqol iyo koob iyo sagaashan seejo oo codbixineed iyo afartan kun sideed boqol iyo saddex iyo siddeetan goobaha codadka lagu tirinayay guddoomiyaha garsoorka waddanka kenya david maraga ayaa isaguna xaqiijiyey in foomamka goobaha codbixinta loogu talagalay aanay dhammaystirnayn ama qaarkood ay ka maqnaayeen astaamihii i e b c da ee sida rasmiga loogu talagalay golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee waddanka kenya oo maanta u ballansanaa inay la kulmaan xubnaha jubilee iyo naasa labada isbahaysi ee dalka ayaa dib u dhigay si ay markaasi fursad u siiyaan go-aanka maxkamadda sare sidaa horey loo qorsheeyey doorashada waddanka kenya ee kulceliska ahi waxay dhici doontaa toddobiyo tobanka bisha oktoobar ee soo socota taasi oo sida dastuurka waddanka kenya uu qabo noqonaysa lixdan maalmood gudahood oo ku eg koob iyo soddonka oktoobar labada kun iyo toddobiyo tobanka yaasiin ciise wareere v o a nairobi
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waa labaatanka bisha sebtembar sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda waxaa daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo xaashi ibraahim dhinacii heesaha haddaan markana jalleecno waxaad kusoo dhawaataan heesta halku dhageedu yahay amoore iyo fanaanadda hodan cabdiraxmaan
waa tahay heestaasi hodan cabdiraxmaan waxaad ka dhegaysaneysaan v o a dhegaystayaal guri waxaad maqli doontaan xubinta gaaban xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka iyo sidoo kale ciyaarihii ayaad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka waxaa sii kordhaya dadkii ku dhintay dhulgariirkii xooganaa ee ku dhuftay magaalada mexico city ee waddanka mexico kaasoo cabirkiisu ahaa toddoba dhibic magnituud waxaana dhimashadu ay maraysaa halka tiro kale aan la aqoonna ay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha madaxa hay-adda difaaca rayidka ee mexico louis filip ayaa twitterkiisa ku sheegay in dhimasho laga soo sheegay mexico city halka kalena ay ku dhinteen gobolka morales iyo tiro kale oo ay ku dhinteen meelo kale madaxweynaha wadankaasi enrique beneta ayaa booqday iskuul ku yaala caasimadda halkaasi ku dumay waxaana uu sheegay in ay dowladdiisu xoogga saari doonto sidii wax loogu qaban lahaa dadka dhibanayaasha ah booliska dalka britain ayaa sheegay inay soo xireen laba nin oo kale oo lala xiriirinayo weerarkii bambaano ee toddobaadkii hore ka dhacay xarunta tareenada london halkaasoo ay ku dhaawacmeen soddon qof mas-uuliyiinta britain waxa ay sheegeen in dadka la xiray ay kala yihiin nin sideed iyo afartan jir ah iyo mid kale oo soddon sano jira kuwaasoo ku nool ah magaalada la yidhaahdo newport ee gobolka wales isla halkaasna waxay booliiska shalay kasoo xireen nin kale waxaana baaritaano lagu hayay lambarka iyo ciwaanada ay deganaayeen raggan maanta lasoo xiray ilaa iyo shalay booliska londonna waxa ay war qoraala ku sheegeen in raggan loo haysto inay ku lug lahaayeen weerarkii bambaano marka la isu geeyo shan rag ah ayaa ilaa iyo hadda loo qabtay qaraxyadan isbahaysiga uu hogaaminayo maraykanka ayaa sheegay in ciidamada ruushka uu taageero ee siiriya ay ka gudbeen webiga yuvrets ee gobolka deerzuur halkaasoo ay isku dayayaan inay qabsadaan magaalada halka ku taalla waxaana arrintaasi la sheegay in loo arko in iska horimaad ka dhexjelin karayso maleeshiyaadka maraykanku taageero ee bariga magaaladaasi ku sugan
wararkan iyo warbixinadan waxa ay dhegaystayaal si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ciddii ay sheegaan iyo inta jeclin ee mar kale dib u daalacatan ah waxay kala socon karaan website-keena v o a somaly com waxaad haatan kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo soo diyaarisay ee soona jeedinayso falastiin axmed imaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban sidii aad shalay ku maqasheen xubinteenna dooda gaaban waxaannu kaga hadalnay howlaha dowladda federaalka ah iyo weliba maamul goboleedyada oo mararka qaar u muuqda inay isku dhex yaacayaan sidoo kalena qaybtan waxaannu ku eegaynaa in maadaama dal aannu yeelan karin shan madaxweyne ama lix madaxweyne ay habboon tahay in madaxda maamulada dalka loogu yeero gubernatorayaal ama madaxda maamulada dalka iyadoo hadba magaciisa loo raacinay xubinta dooda gaabanna waxaa ka qayb galaya yaasiin cabdisamed cumar oo ka mid ah nabadoonada gobolka mudug iyo cabdi axmed xasan oo ku sugan dalka sweden marka hore kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban aan ku hormaro yaasiin cabdisamed yaasiin sidee u aragtaa in halka hadda looga yeeray inay yihiin madaxweyneyaal loogu yeeray inay yihiin guddoomiyaal gobol gubernatorayaal ama madaxda maamul goboleedyada
bismillaah alxamdulilah wasala allahu calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalim falastiin adiga iyo cabdi iyo ikhyaarta ka dhegeysanaysa codkan v o edaba waa salaamaya assalaamu calaykum aragtidayda haddii aan anigu dhiibto waxay iila muuqataa inay sax tahay in loogu yeero madaxweyneyaal maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyo kiil raba markaa hala yidhaahdo waayo sifaha ay ku yimaadeen markii loo fiiriyo ama dastuurka dalku sida uu dhigayo waxay ku yimaadeen doorasho dadku ay si soo doorteen baarlamaan baa doortay doorashaa dhacday charter baa la sameeyey dee maamul goboleedyaduna ama dowlad goboleedyaduna waa systemka dalku uu ku dhisan yahay oo hadda federaalka marka federaal wixii mar hadday yihiin federaalku gubernatoore ma yeelan karo gubernatooruhu wuxuu noqon karaa ama guddoomiye gobol markii dowlad centralized jirto oo dalkao dhan iyagu xukunta sidii tii soomaaliya burbudhay oo kaleo muqdisho laga xukumay waa mahadsan tahay Laakiin waa kugu soo noqon doonaa Een, haye hadda cabdi isku aragtiyda dee maamul bay samaysteen marka madaxweyne in la yidhaahdaa anigu waxaan qabaa inay sax tahay aysan guddoomiyayaal gobol noqon karin haye cabdi
waa waa mahadsantahay waad salaamantihiin dhammaan inta laanta v o eeda iyo walaalkayda wadaaga aan nahay cad- ee, mu- ee, nabadoon Een, wallaahi fikirka waan ku kala duwannaha aniga walaalkay federalism horta systemkan qaadanaa baa qaldan federalism ma noqon karna federalism waxaa noqon karo markaan la dhannahay hal gobol oo ka mid ah maraykanka federaal la dhahayo iyo waxaa isla- isla dhan soomaaliya ma dhihi karno horta federaal aan nahay oo laakiin waxaa marxal meeshan ka imaanay iyo marxaladaa keentay maaragtay inaan fe- federaalka iyo labadii isfahmaysa baan isku leexano laakiin madaxweynaha la dhahayo in loo kala qaado magacaa fiican Eh, hogaamiyaha ma- dowlad goboleedka in la dhaho waa macquul gal gobonatooraha in la dhaho waa macquul gal laakiin madaxweyne waa awoodii dee magacii waxay qaybsanayaan as- madaxweynihii wadankaiyo ayaga iyo madaxuma wada qaybsanaya ma- magacii marka nin walbeeto waa waxa keenaya haddana magacii marka dadka loo bixiyo ma- oo loo bixiyo loogu yeero madaxweyne waxa keenaya waxa waaye maaragta inay nin walba uu iska soo istaago madaxweynaha hadduu ama dowladda hoose dowladda ay keentay wasiiradii iyo waxa ay go-aan ay gaaraan waxa keenaya waaye in ay hor istaagaan oo maalin walba hadal ay ka keenaan waa laba labada oo isku soo xigto kaleeto ficilto mayso marka walaalkay aniga fikirka waa ku kala duwannahay inta ba say haye haye haye haye yaasiin horta eh, walaalkii kheyr allah siiyo em, fikraddu waa hadda ka hadlayaa innaga waxaa la waxa waaqicigaa jira inaynaan dhaafin soomaaliya dawlad bay lahayd xorriyadda markay qaadatay dawladnimo aysan u bislayn baa loo dhiibay dawladdii aysan u bislaynna waxay noqotay standardka ugu wanaagsan oo afrika ama dawladihii xilligaa xorriyadda qaatay lixdamaadkii dawladihii ugu horreeyey oo inta doorasho dimuqraadiya qabta si silmi ah oo nabadgelyo ah xukunka ula kala wareega markii kacaanku uu dhashay kow iyo labaatankii sano dadku wixii ay ka dhaxleen centraliski ama dawladdii dhexe oo halka meel dalkoo dhan laga maamulayay baa waxay keentay in qarankii burburo tabashadii dadku badato ee gobolladii kale ay dhismi waayaan Een, dhibaatadii dhacdayna kadib dadku waxay bartay in la yidhaahdo warba Eh.
unug hal la helo meel wax laga soo bilaabo nabadoon waxaan filayaa nabadoon hadda meelaha maamul gobo- eh, dowlad waa kusinaya goboleedyadu axmed eh, ka Een, jiraan systemka sida walaalkay wax u tabayo anigu si kalaan dhaliisha u dhigi lahaa matalan puntland iyo somaliland oo kale waa laba dowlad laba dowlad goboleed weeye dowlad goboleedyadaasi marka adeegii dowladnimo oo dhan bay gacanta ku hayaan laakiin kuwa kale oo dhinac taagan oo hadda sida galmudug eh, hirshabeelle eh, koonfur galbeed jubbaland waxaan isleeyahay wax badan baa ka dhiman oo magacii dowlad eh, maamul goboleed baa jira laakiin maamul goboleed dhammaystiran oo deegaanka uu xukumo oo dhan sistamkii dowladnimo ka samayn kara oo madaxweynihii iyo wasiiradiisii iyo xukuumadiisii waxa ay ku dhisan yihiin ay awoodeedii hayaan ma aha Waa mahadsan tahay.
Weaknesska ama tabardarrida Ha.
marka walaalkay dareemayo dowladii dhexe iyo eh, inay isqabsadaan maamul goboleedyadii keenayaana waxay ka imaanaysaa tabardarida ka jirta meelaha eh, maamul goboleedyadu ka jiraan Waa- Laakiin waa mahadsantahay. Waa kugu soo noqon madaxweyne doonaa, Yaasin.
Umar Yeeraa u malaynaya hadda inay caqabad iyo dhibaato tahay haye cabdi
Ah, eh, walaalkay wa- mid baa kaa maqan Do- eh, kacaankii wax badan oo faa'iidaysa faa'iido waan ka dhaxalnay wax badan oo xumaana waan ka dha- dhaxalnay oo dagaalka ka mid ah iyo kala fogaanshaha iyo ummadii kala fogaataha ka mid ah laakiin eh, hadda xilliga lagu jiro miyaysan ahayn in dowladda yar oo noo dhisan oo hadda hanaqaadka oo maaragtay annaga oo dhanba dowlad la aqoonsan yahay adduunka laga aqoonsan yahay ilaa labada kun iyo da- laba iyo tobankii ilaa haddaan haysanaa wixii hore waa ku meel gaaro laba odayaa meesha soo istaagayso iska qaylinayo maaragtay xagga ku shira xagga xagga hala tago waddan kale haloo safray ahayd Eh, dowladda yar inay maaragtay caqabad ay ku noqdaan miya ayagoo ma magaca madaxweynenimada sheeganaya caqabad ayba ku yihiin sidaan hadda arkayna Een, walaal anigu ma arko inay caqabad ku yihiin dowladda dhexe iyadaa waxaa la rabaa management inay la timaado qorshe oo isballaariso hadda dowladdan eh, madaxweyne maxaa een, eh, farmaajo iyo ra-iisul wasaare kheyra ay madaxda ka yihiin sidii loo doortay weli meelaha qaarkoodna ay tegin madaxdii dalka lama ay tasho shacabkii ma ay arag waxay kasoo dhammaan laayihiin magaalada muqdisho dowladii ku horeysa xasan sheekh saasi ahayd tii sheekh shariif ba ahayd macnaha dowladda iyada lafteeda waxaa la rabaa meeshii nabad ah oo dalka lagaga shaqayn kara meelaha meela horumar bay rabaan meela waxay rabaan xorayn meela waxay rabaan quudin meelba gobol meel walba dhib dhibaa ka jirta dowladdiina iyadaa dowlad dalkii u ah haddaan marka madaxda dowladda dhexe iyadu aysan goboladii iyo maamul goboleedyadii xiriir la lahayn oo aysan dadkii u imaan oo inay dowlad u yihiin aysan tusin dee iyaga iyo madaxda kale oo maamul goboleedyadu waa isqabsanayaan cid kala dhicinaysana male doodda dad badan ay qabaan cabdina uu qabo waxay tahay in maamul goboleedyadu ha jiraan ha shaqeeyaan laakiin aan la la sheegin shan lix madaxweyne oo ay noqoto oo ay noqoto madaxweyne marka la yidhaahdo in hal madaxweyne loogu yeero soomaaliya inta kalena magaca uun laga bedelo ma aha shaqada ma aha maamulka cabdina fakarkaas waa fakarka uu qabo marka tan magaca ma la ysku raaci karaa yaasiin aan weydiiye okay anigu waxaan qabaa walaale magacu muhiimada magaca maaha madaxweyne horta waa waa waa xasaanad annaga hadda madaxweynaha anigu puntland baan joogaa dowladda federaalka aan jirin baanu madaxweynaha lahayn madaxweyne systemkan federaalka markii puntland la dhisay federaalna ma jirin dowladda xoog soomaaliyana ma jirin burbur baa dhacay dalku waa kharibnaa doorashaanu qabanay odayaal baa isu yimid ergaal la isu keenay baarlamaan baa la dhisay laba sanad iyo bar baa la fadhiyey magac madaxweyne la yidhaahdaanu dhisnay ilaa haddeer isagii baa noo jir waxaanu kaga tanaasulno oo madaxweynaha iyaga inta magaca uga bedela aanu magac kale la qaadano aanu soomaali kula heshiinana weli ma imaan waa mahadsantahay yaasiin marka halkaa iyo jooji waxaan rabaa inaan cabdi siiya cabdi maxaa adiga ugu aragtaa in laga wanaagsan yahay in madaxda maamul goboleedyada dalka loogu yeero madaxweyneyaal ha waa horta dadkeenna waa waxyaaba fikrado badana ku hoos jira arrinta dadkeenna dad kala baaday waayo kala tagay oo maaragtay qabiil iyo qabiil dhib ma keena laakiin qabyaalaysi ay dilatay nin walbeeto ma nin walbeeto meesha madax laga dhigo o hoggaan laga dhigay waa sida maaragtay waxyaabaha la dhaha dictatoriga oo maaragtay ma raba inuu jagada ka dega asagoo maaragtay qabiilka ugu badnaa meesha deganaa ka imaanaya marka madaxweynaha in waktigii laga tanaasuli lahaa oo madaxweynenimada nimanka loogu yeeri lahaa aan ka tegi lahayn waayo loo bixin lahaa goboletoore mise hogaamiye goboleed hogaamiye gobolada bari hadda puntland ninkaan ka imaad waa gobolada bari oo dhan hogaamiyahooda cabdiweli in la dhaho oo kaleeto waa waxyaabaha aan u baahana laakiin ma ahan in madaxweyne la dhaho madaxweyne markii la dhaho uu la inuu kursi la fadhiisto uu la baalki kaloodo la dood qaas uu ku shido dab uu ku shido madaxweynihii iyo me lasoo galo heshiisyo dowlado kala duwan oo maaragtay dunida kala joogo waa waxyaabaha dhici karin dowladda hadda puntland oo kaleeto waxaan maqlayay inay heshiis la galeen shirkadii shidaalka shirkadii ka timid sacuudiga waxyaabahaas oo kale waa waxyaabaha maaragtay keenaya marka isku dhaca imaanaya isku dhici markuu imaado labadii gowlad dowlad goboleedkii madaxweynihiisi iyo madaxweynihii kala xurgufs oo kala dhex maraysa in la xaliyo waktigay qaadanaysaa marka waxaan leedahay hadday laba madaxweyne noqdaan waxay u ekaanayaan dad isku awooda oo isku shaqa dad isku awood egoo isku yaraa awoodda waanaya marka in go- dowlad goboleed madaxweyne loo bixin hogaamiyaha dowlad goboleedka oo loogu yeero ca- sidaas oo kale
aada u mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen nabadoon yaasiin cabdisamed cumar oo ku sugnaa magaalada gaalkacyo iyo cabdi axmed xasan oo ku sugnaa dalkii swiden oo ka qaybgelaya xubinta dooda gaaban tan intaan mar kale dib ugu kulmi doonno xubintan oo kalena dhegaystayaal
falastiin axmed iimaan ayaa inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaaja ayaa la diyaaraa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegeystayaal bartamihii kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii wadaniyiintii u tafaxaritay halgankii soomaalida lagu xoreynayay waxay af iyo qoraarba heshiis ku ahaayeen goor ay noqotaba calan qora hoostiis inay ku mideeyaan dadkooda shanta meelood loo kala qaybiyey mid walbana ay quruun shisheeye lihii isaga qaadatay markii dambe wuxuu heshiiskaasi noqday dareen wadareedka ummadda mabda' ku tallaalmay isaga oo jirkeedana kusii milmay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii markaasoo shantii laba ka mid ahi inta gob noqotay ay haddana midowday isla markiibana jamhuuriyadda soomaaliya la baxday wuxuu ahaa mabda' lagama hadlaan ah gar ahaantiisa iyo suuragalnimadiisa mabda' aan shaki la gelin jirin mabda' xukuumadihii dalka soo maray tii lagu maleeyo meelmarintiisa inay ka gaabinayso lagu qoonsado siyaasigii laga dareemo inuu laabta ku hayana lagu ammaano haddii xataa uu awrkiisa ku kacsanayo jabuuti waxay ka mid ahayd gobolladii jamhuuriyadda dhexdeeda saddexda maqal looga yiqiin ee iyada oo dadweynuhu uu dabada ka riixayo xoraynteeda xukuumadihii dalku ay aada isugu hawri jireen mar walbana meesha ugu horraysa ajendahooda kaga jiri jirtay yar iyo weyn rag iyo dumar askar iyo burgeesi waxaa la wada qabay gobonnimada ay labadu heleen inay kala daroosho inta saddexda kale ay gumaysi ku hoos nool yihiin aayahooda inay ka tagiyaanna laga hortaagan yahay halkuu dhegeedu wuxuu waayadaas ahaa waqooyi iyo koonfur haddaan nahay guusha aynu gaaray waa qabyo inta meel inoo muuqata walaalaheen lagu saxariirinayo waxaad moodaa in ummaddu ay wadar ahaan u liqday gabyaagii la odhan jiray maxamed aadan caws oo yowlo loo yaqiinay murtidii uu reebay markuu lahaa ninkii madi ahaadaaba waa maxamedow quuse ma magoolo geed keliya oo milic ku yaalaaya inkastuu mayay qooyo waa muruxsanaadaay dadaalkii siyaasadeed iyo mararka qaarkood kii hubaysnaa ee xoraynta saddexda maqan loogu hawshoon jiray waxaa mar walba damiirka ummadda ku joogtayn jiray maanseyahanadii waaweynaa iyo kuwii yaryaraa dirkaba gabyaawaliba waxbuu dadaalkaas ku darsaday madahaygana waxaa raggii ugu cadcaddaa ka mid ahaa allaha u naxariistee hal abuurkii weynaa ee cali cilmi afyare la odhan jiray cali afyarana lagu garan og yahay wuxuu cali gabayo culculus ka tiriyay halgankii reer jabuuti ay gobonnimada u soo galeen halkaasoo uu faransiisku soo gumaystay laga soo bilaabo dabayaaqadii qarnigii sagaal iyo tobnaad ilaa toddoba iyo labaatankii juun kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo toddobaatankii inkasta oo aan naari meel qabow lahayn haddana siday soomaalidu isku waraysatay gumaysiga faransiiska lala mid ma ahayn waxaa lagu xusuustaa xarig aan kala soc lahayn dil gumaad iyo dhaqanguurinta ummadihii uu soo gumaystay wuxuu ahaa gumaysi afkiisa mooye aanu dul qaadan ku hadalka iyo qorista afafka dadyowgii uu saamiga u helay taasoo eegaba ka muuqata meelo badan oo afrikada galbeed ka mid ah si kastaba ha ahaatee kolkuu dami waayey halgankii reer jabuuti ee soo bilowday afartanadii qarnigii labaatanaad gobonimadana ay ugu xusunduubayeen ayuu kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankii wuxuu faransiisku abaabulay afti uu dunida ku indhasarcaadinayo oo siduu ku dhawaaqay ummadda lagu kala dooransiinayo inay rabto taliskiisa inay kusii hoos jirto iyo inay door bidayso in soomaaliya ay ku biirto waa afkidii ku caanbaxday wiil ama nool oo haa iyo maya ka dhigan wuxuu faransiisku shaaciyey aftidaasi inay dhici doonto sagaal iyo tobanka bisha maarso ee isla sanadkaas ha yeeshee waxaa ka go-nay hankii wadaniyiinta reer jabuuti in aanu marnaba meel mar noqon wuxuu garanayay in laga xiriir furto in codku u badan doono haddii doorasho dhab ah la qabto muxuu haddaba yeelay soomaalidii uu islahaa gobonnimo ayay doonayaan ayuu xabsiyadii ka buuxiyey dad uu darisyada ka keenay oo weligood aan jabuuti arag ayuu magaalooyinkii ka soo buuxiyey toban kun in ka badan oo ah soomaalidii dhulka u dhalatayna intuu baabuur ku daldalay ayuu soorinta jamhuuriyadda soomaaliya ku daadiyey arrinta oo sidaa u murugsan ayaa aftidii la qabtay natiijadii lagu dhawaaqayna waxay noqotay tii faransiisku uu awalba qorsheeyey oo ahayd reer jabuuti inay doorteen taliska faransiiska inay ku sii hoos jiraan go-aankii kaa xigay ee dabaaldamada gumaysiga laga garan karaana wuxuu ahaa inuu bedelo tan iyo waaguu qabsadee magaca dhulkaas loo yaqiin ee ahaa xeebta soomaaliyeed ee faransiiska ama french somalilan isaga oo ay la ahaatay haddii magaca soomaalida meesha laga saaro in aan la arki doonin cid dambe oo gobonimo soo qaada wuxuu u bixiyey degaanada cafarta iyo ciisaha cali afyare oo sidii soomaalidii kale aada uga damqaday wixii baryaha uu gumaysigu jabuuti ku falay ayaa tiriyey masafo murugo weyni ay ku sansaaban tahay ee koldhow aan tuducyo kooban idinka maqashin doono waa masafo dheer oo soomaalida gobta noqotay uu ku canaananayo gabayooxa ay fadhiyaanna uu ku tusaayo iyada oo ay guubaabo ka tahay ayuu dareensiinayaa nin walaalkii lagu dhugtamay inaan raaxaysi u bannaanayn loona baahan yahay heesaha iyo gabayada qiyrada miilan ah in aan lagu ekaanee fal iyo ficil lagu daro wuxuu yidhi cali cilmi gurma go-an hadduu yahay geed keligii gooniya gabayooxa dhaxantiyo gariirkaama bi'iyoe geerida walaalkaa adna gara bannaanide gacalkay ha baaba'o anna gaadis baanahay gadariya isyeelyeel ubadkaagu ha u go-o guryahaagi oo maqan hadba garax qaba u sugo garaadlaawayaalow gobonnimadu maahee sida guulahee yidhi kufri lama gudboonine laynama gabraareen waa gamaanimooyiye godob adiga kaa maqan haddii aadan u guurayn nin kaleeto gacantii wax ku goosan mayside gabar heella qaadiyo gabaygaanu leenahay galaayuuska beentaa meel laguma gaaro e afgaroofa iyo guur yaan lagu gaboobine waxa nala gudboon maanta gunti laysku geejo masafada meelaha ugu dambeeya ayuu cali soomaalida ku xusuusinayaa sidii n f d loogu khiyaamay isaga oo rumaysnaa jabuutina in la rabo in isla waddadii la mariyey iyadana la mariyo markaas buu kusoo gabagabeynayaa haddaan soomaalidu ka dhiidhiyin kala qoqobka iyo kala qaybinta inay ku dambayn doonto gun qaarba meel inta lagu ooto uu shisheeyuhu siduu rabo ka yeelo markaas buu yidhi n f d gujiya ciid awalna la ku gaariyaye garbaduurkii loo xidhay weli lagama goynine eegana gumaysiguu ku gelgelay jabuutiye dadkii geli lahaa woodka gaban lagama reebine waxaa loo gab leeyahay doqontaan waxgaranine gowraca sidii hore soomaali ugu gala gabashadu ma fiicno eh yaynaan gu noqonine geesiga ilaah baa garabkiisa taagane taariikhda guudnimo goobihii lasoo maray gabalina ku taal iyo ceeb kuma gaboobine geyigaynu leenahay gablayuusa noqonine nin jahaad u geyfan tanna gurigii weeye ee googoynta iyo qaybta haddaan geeri laga xigin gabadheennu guul iyo gayaan yeelan mayso ah dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo tuugo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja ayaa nala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaanu idinkaga imaanayay idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a maxamuud mascaddo minneabolis jooga iyo xubintii cayaaraha markana kusoo dhawaada
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka sbain habeenkii xalay ahaa laba kulan ayaa la ciyaaray waxaana kulanka hore uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee falensiya iyo malaga waxaana ciyaartaasi ay sagaashankii daqiiqo kusoo gabagabowday shan gool iyo waxba ciyaaryahanka u dhashay waddanka talyaaniga ee simeone zaza ayaa shantaasi gool saddex ka mida u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee valencia magaalada barcelona garoonka weyn ee camnou stadiumna waxaa ku kulmay kooxaha kubadda cagta ee barcelona iyo ibar ciyaartaasi waxa ay barcelona ciyaaraysaa kadib markii uu toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhaawacmay ciyaaryahan cusmaan dembele oo ay dhowaana ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee brushia dortmund intaanay ciyaartu bilaabanin ka hor taageerayaasha iyo weliba ciyaartooyda ayaa xusuustay amaba taageero u muujinayay weeraryahanka dhaawacu ka soo gaaray waxaana ciyaartooydu ay soo xirteen funaanad ay ku taageerayaan ciyaaryahankii ka dhaawacmay oo magaciisa xabadka lagaga qoray hase ahaatee ciyaartu markay bilaabatay kooxda kubadda cagta ee barcelona waxa ay la timid dardar ay ku doonaysay inay gebi ahaanba saddexda dhibcood jeebka ugu shubato ciyaaryahan leonel messi ayaa rigoore ay kooxdu heshay saxiixay waxaana goolka labaad ee kooxda u dhaliyey ciyaaryahan bolino oo kulankiisii labaad uu kooxda u ciyaaro goolkii labaad dhaliyey qaybtii dambe ciyaarta markii laysugu soo noqday kooxda kubadda cagta barcelona afar gool oo kale ayay dhalisay goolashaasi saddex ka midana waxaa saxiixay ciyaaryahan leonel messi halka goolka kale uu dhaliyey ciyaaryahan denis suarez isugeyn lixdaasi gool ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee barcelona afar ka mida goolasheeda waxaa dhaliyey ciyaaryahan leonel messi maantana kulamo adag oo ay ciyaarayaan kooxaha horyaalka dalka sbain ayaa waxaa ka mid a atletica bilbao waxay gurigeeda kula ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta ee atletico madrid laganeesna waxaa u imaanaysa kooxda hirona deportivo la carunia waxay soo dhoweynaysaa alaves halka kooxda kubadda cagta ee real madridna garoonkeeda benaboye magaalada madrid ay kula kulmayso kooxda kubadda cagta ee real batesavia waxa ay iska hor imaanayaan kooxda las balmas hatanna horyaalka waddanka talyaaniga talyaanigana hal kulan oo keliya ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee bolonia iyo inter milan ayaana iska hor yimid qaybtii hore ciyaarta waxaa kooxda kubadda cagta ee inter milan lagu maray iyadoo laga koreeyo hal iyo eber waxaana goolkaasi lahaa ciyaaryahan simeoni fardi hase ahaatee qaybtii dambe ciyaarta markii laisugu soo laabtay ciyaaryahan maro icardi ayaa goolka bareejada u saxiixay kooxda kubadda cagta ee inter milan sidaasina labada kooxood hal iyo hal bareej ah ayay ku kala tageen dalka ingiriiska waxaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa koobka la yidhaahdo e f l kaabka waxaana iskaga hor yimid kooxo kala gedisan oo herar kala duwan oo dalkaasi ah ka ciyaara ciyaaraha kubadda cagta kooxda kubadda cagta f c barmouth iyo brighton oven halbion oo ka wada tirsan horyaalka dalka ingiriiska iyo hal iyo eber waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta f c barmouth astonvilla iyo melisborow oo iyaguna ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska ah waxaa labi eber ku badisay kooxda melisbro hase ahaatee kulan adag oo dabcan ka mid ahaa kii ugu adkaa kulamadii habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa iskaga hor yimid kooxaha dalka ingiriiska kuwooda ugu magaca roon leicester city iyo liverpool ayayna labadaasi kooxood ahaayeen waxaa lagu ciyaarayay guriga kooxda kubadda cagta ee leicester city waxaana liverpool lagaga badiyey laba gool iyo waxba ciyaaryahan kutino ee qaybtii hore ee ciyaarta ciyaara islamarkaasina qaybtii dambe markii laysugu soo noqday uu macalinku bedel ku sameeyey ayaa waxaa macallinka markii la weydiiyey ciyaarta kadib sababta uu bedelay kutinho waxa uu ku difaacay in ciyaaryahankan qorshuhu ahaa inuu ciyaaro qaybtii hore ee ciyaarta oo keliya waxuuna arrintaasi ku sababeeyey ciyaaryahanka oo weli aan si wanaagsan u soo bogsoonin islamarkaasina aanu doonaynin inuu dhaawac kale ka soo gaaro maadaama uu yahay ciyaaryahan uu ku xisaabtamayo xilli ciyaareedkan in uu meel wanaagsan kooxda gaarsiiyo sidaa darteedna aanu khatar gelin karin in uu kulamo aanu diyaar u ahayn caafimaad ahaan wakhti fara badan la ciyaarsiiyo dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna halkaa inoo joogto tan iyo kulan dambe waa mascadooydila sida nabad
aad buu mahadsan yahay mascade xubinta cayaaraha ayaa idaacaddeenna galabnimo ugu dambeysay oo anigoo jamaal axmed cismaan iyo caashi ibraahim aadan oo idin leh tan iyo fiidka dhammaantii isku duuban waxidinkaga tegayna nabadgelyo